habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawi dunida v o a oo idinka imanaysa washington waa habeen isniin ah bisha februari ee kuna waa toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo mitirban iyo boggeena internetka ee v o a somaly com idaacadda caawi dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad idaacadda caawi dunida ku dhegaysan doontaan waxaa ka mida warbixin ku saabsan culamaodiinka puntland oo bulshada ku booriyey inay ka qayb qaataan dagaalka puntland looga saarayo kooxda daacish wax kastoo la qaban karo in la qabto nimankaas waxay mudan yihiin ilaahay ha mariyo ilaahay ha jiriyo ummaddii waadhibe waxay ku bilaabeen dil iyo ummadda xoolahooda ay dhacaan waxaadan aqoon oo ku dilaya waxaadan aqoon oo xoolaha ka dhacaya waxaadan aqoon oo dadkii ganacsada iyaga dafkii waddanka ay uga qaxeen in allaala intii magac lahayd inay waddanka ka dhammaadaan baa khatar lagu jira kow iyagana sabab u ah
waxaa kale ood dhegaysan doontaan barnaamijkii qurbe
kanadana markii u horreysay oo taariikhdu ay ahayd ilaa iyo lixdankii ayaa waxaa yimidday dad aad u fara badan oo soddon kun lagu qiyaasay oo ka soo gudbay dhinaca maraykanka oo soo maray ee tareen dhulka hoostiisa ahaa oo ay gacan siiyeen dad ka soo horjeeday in dadka la addoonsado
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii faaqiidaadda ciyaaraha xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in falastiiniyiintu aanay yeelan doonin xaqa dib ugu laabashada khaza sida ku cad qorshihiisa oo dhigaya in maraykanku uu la wareego marinka khaza hadalkaasi ayaa kasoo baxay waraysi uu donald trump siiyey shabakada dalkan maraykanka ee fox news isagoo sheegay in falastiiniyiintu aanay dib ugu laaban doonin khaza maadaama sida uu hadalka u dhigay ay heli doonaan deegaano ka wanaagsan saacado ka hor madaxweyne trump ayaa mar kale ku celiyey qorshihiisa la wareegidda khaza iyo rarista falastiiniyiinta isagoo caddeeyey in uu go-aan ku gaadhay iibsashada iyo lahaanshiyaha khaza iyo in la hubiyo in xamaas aanay dib ugu soo laaban donald trump waxa uu hadalkan ka jeediyey isagoo dul saaran diyaaradda air force one xilli uu kusii jeeday magaalada new orleans ee dalkan maraykanka si uu uga qayb galo ciyaarta super boolka mar la weydiiyey in ay washington ogolaan karto in qaar ka mida qaxootiga falastiiniyiinta ah la dejiya dalkan maraykanka madaxweyne donald trump waxa uu muujiyey shaki balse waxa uu sheegay inuu furan yahay in kiis kasta si gooni ah loo qiimeeyo ururka xamaas ayaa si adag u cambaareeyey hadallada trump iyagoo ku tilmaamay kuwo aan laga fiirsan oo muujinaya jahli qoto dheer oo ku aadan falastiin iyo qadiyadeeda sida ay hadalka u dhigeen bayaanay xamaas soo saartay oo lagu daabacay barta telegramka ayaa lagu sheegay in khaza aanay ahayn hanti la iibsan karo ama la kala wareejin karo balse ay tahay qayb ka mid a dhulka falastiin ee la haysto sida ay hadalka u dhigeen bayaanka ayaa intaasi ku daray in sida trump uu wajahayo arinta falastiin ay u wajahaya qaab ganacsi ah ay tahay wadadii fashilka iyada oo falastiiniyiintu ay ka shaqayn doonaan in ay hor istaagaan dhammaan qorshayaasha barakicinta iyo dibudejinta hay-adaha amniga ee dalka libiya ayaa soo saaray ugu yaraan siddeed iyo labaatan meyd oo muhaajiriin ah oo laga helay xabaal wadareed ku yaala saxaraha koonfur bari libiya sida lagu sheegay bogga rasmiga ee xafiiska xeer ilaaliyaha guud axaddii shalay meydadkan ayaa laga helay waqooyiga magaalada kufra iyada oo xeer ilaaliyaha guud uu sheegay in sidoo kale lasoo badbaadiyey lix iyo toddobaatan muhaajiriin ah kuwaasi oo ku jiray xabsi qasab ah kufra waxay qiyaastii kun iyo toddoba boqol iyo labaiyo toban kilomitir u jirtaa caasimada tripoli khamiistii waaxda amniga ee alwaaxaad ee koonfurta bari dalka libiya ayaa soo saartay sagaal iyo toban meyd ah oo muhaajiriin ah oo laga helay xabaal wadareed ku taala aaga jikra sidoo kale bisha cas ee libiya ayaa soo saartay siddeed iyo toban meyd oo muhaajiriin ah oo laga helay xeebta dekeda ee magaalada zawiya ee galbeedka dalkaasi liibiya kadib markii doontii ay saarnaayeen ay degtay liibiya ayaa noqotay marin muhiim u ah muhaajiriinta ka cararaya colaadaha iyo saboolnimada afrika ee u socdaalaya qaaradda yurub iyagoo aan sharci haysan madaxda caalamka oo ay ka mid yihiin madaxweyne ku-xigeenka dalkan maraykanka ra-iisul wasaare ku-xigeenka shiinaha iyo ra-iisul wasaaraha jarmalka ayaa maanto isniin ah ilaa iyo berri ku kulmaya magaalada baariis ee caasimada faransiiska si ay uga wada hadlaan mustaqbalka iyo saameynta tiknolojiyadda adeegsiga garaadka macmalka ah shirkan oo ah kii saddexaad ee noociisa ah ayaa la filayaa inay ka qayb galaan kun iyo shan boqol oo qof oo ay ku jiraan madaxda shirkadaha hormuudka u ah teknolojiyadda caalamka sida shirkadaha open a i iyo google kulanka ayaa lagu gorfayn doonaa fursadaha iyo khataraha ka dhasha garaadka macmalka ah iyada oo loo kala qaybinayo dood cilmiyeedyada ku saabsan arrimaha kale ah weerarada dhanka internetka amniga xogaha iyo garaadka macmalka iyo cilmiga iyo weliba mustaqbalka shaqada sidoo kale madaxda iyo khubarada ka qaybgalaysa waxa ay falanqayn doonaan sida loo maamuli karo horumarka garaadka macmalka ah si looga hortago waxyaalo kasta oo ka dhalan karta iyada oo aan la carqaladayn horumarka teknolojiyadani ay samaynayso dhanka kale sagaal dal oo faransiisku ku jiro iyo ururo caalami ah iyo weliba shirkado dhinaca teknolojiyada ah ayaa axaddii shalay ku dhawaaqay barnaamij cusub oo la magac baxay current a i kaasi oo lagu xoojinayo horumarka garaadka macmalka ah ee loo adeegsanayo danta guud amaba sida bilaashka ah iyada oo maalgelinta hordhacaha lagu sheegay afartan milyan oo dollar mashruucani waxaa taageeraya koob iyo toban hogaamiye oo ka tirsan shirkadaha ugu waaweyn ee dhinaca teknolojiyadda caalamka intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii caalamka halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a isugootinta ama isuhanjabaadda dhinaca cashuuraha ee maraykanka ayaa hakad ku jirta laakiin macaamiisha iyo ganacsatada wax soo saarka beeraha ee mexico ayaa ka walaacsan waxaa dhacaya haddii madaxweyne trump uu horey ugu sii socdo cashuurihii uu soo rogay ee boqolkiiba shan iyo labaatanka ahaa ee uu sheegay in uu mexico ku soo rogayo laakiin hadda hakadka ku jira victor hugo castello ayaa warbixintan kasoo diray falastiin axmed iimaan ayaa inoo jeedinaysa faahfaahinta
oscar garcia waa mid ka mida lixdan iyo shanta milyan ee maraykanka ah ee howlgabka ah ee ku nool dakhliga social security-ga ama lacagta la siiyo dadka gabooba marka uu dhex maraayo qaanadaha dukaamada waaweyn waxa uu ka walaacaa korukaca alaabta mexica ka timaada sida ay u saameyn doonto jeebkiisa iyo go-aamadiisa iibsiga waxyaabaha daruuriga u ah haddii hanjabaadaha canshuuraha ee maamulka trump ay noqdaan kuwa dhaqan maxay samaynayaan dadka mushaarkoodu yaryahay haddii aan hilibka cuni jirnay laba jeer toddobaadkii hadda waa in aan dhinnaa oo hal mar toddobaadkii aannu helnaa ama waxaaba laga yaabaa inaan awoodin gebi ahaanba inaan soo iibsanno labadii sane ee lasoo dhaafay mexico waxay ahayd saaxiibka ugu badan ee wax u soo dhoofiya maraykanka waxaana ku xiga dalka kanada sida uu muujinayo diiwaanka xafiiska tirakoobka maraykanka xiriirkaasi ganacsi ee firfircooni wuxuu ka muuqdaa kumanaanta baabuur ee maalin kasta ka gudbaysa buundooyinka caalamiga ah ee dalalkan ku xiran maraykanka maria garcia waxa ay u shaqeeyaa shirkadda majef produce ee mark allan kaasoo ku takhasustay waxyaabaha ay mexico soo dhoofiso wuxuu sheegay inuu ka walaacsan yahay sida canshuuraha ay u carqaladaynayaan ganacsigiisa baqaarada iyo dukaamada intooda badani waxay ku tiirsan yihiin alaabta mexico marka maxaa dhacaya haddii qiimuhu uu kordho laga soo bilaabo mexico ilaa macaamiisheenna dhammaanba falcelin silsilad ah ayay taasi noqonaysaa madaxweyne trump ayaa sabab uga dhigay canshuuraha dadaalada lagu joojinayo qulqulka daroogada iyo muhaajiriinta sida sharci darrada ah ugu soo gudbaya maraykanka kowdii febraayo wuxuu ku dhawaaqay labaatan iyo shan boqolkiiba canshuuraha mexico iyo kanada laakiin waxa uu hakiyey si kumeel gaar ah laba maalmood kadib markii hogaamiyeyaasha labada wadan ay ku heshiiyeen in la xoojiyo amniga xuduudaha soo rogista canshuuraha waxay si xiriir ah sare ugu qaadi doontaa qiimaha maciishadda sida uu ka digayo robert cras hernandes xoghayaha xiriirka rugaha ganacsiga qaranka ee tamalupas warshadaha makualdora oo ay ku jiraan shirkado badan oo caalami ah iyo qaar badan oo ka mid ah maraykanka kuwaasi oo wax soo saara ama ku urursada dalkeenna ayaa sidoo kale ay saameyn doontaa qarashada dheeraadka ay keeni karaan canshuurahan iyadoo wax soo saarayaasha iyo soo dejiyayaashu ay dareemi doonaan saameynta tooska ah macaamiisha maraykanka sida hilda gonzales waxay rumaysan yihiin inay arki doonaan saameynta sare u kaca qiimaha maciishada waxay kor u qaadi doonaan qiimaha alaabta yaase bixin doona lacagta korortay waa inaga uun kuwa bixinayn haddii canshuur kordhintu dhaqan gasho howlgabka sida gaarsiya waxay ka baqayaan in ay qasab ku noqoto in ay yareeyaan qarashkooda xitaa waxay la micno tahay inay si adag u shaqeeyaan si ay u iibsadaan waxay u baahan yihiin
aad ayay u mahadsantahay falastiin axmed iimaano warbixintaas inala socodsiinaysa halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a ciidamada puntland ayaa ku baaqay in loo mido culimadan idhahday puntland ayaa ku baaqay in loo midoobo dagaalka ka dhanka ah kooxda daacish ee ciidamada puntland ay ka wadaan buuraleyda gobolka bari kadib kulamo ay ku yeesheen masaajidada magaalada boosaaso culimada ayaa ku booriyey qeybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulka in ay si wada jir ah ciidamada ugu garab istaagaan dagaalka argagixisada daacish ee ku dhuumaalaysanaya buuraha calmiskaad faahfaahinta warkan waxaa inoo soo diray wariyaha v o eda ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf
xilli puntland ay weli dagaal kula jirto kooxda daacish buuraha calmiska gobolka bari ayaa markii ugu horreysay culamaa udiinka puntland waxay si weyn u taageereen howlgalka puntland ay ku qaaday kooxdaasi oo dagaal qaraari uu ku dhex marayo ciidamada difaaca puntland iyo weliba kooxda daacish buuraha gobolka bari inta badan culamaa udiinka oo bulshada kula hadlaya masaajidada ayaa bulshada iyo dowladda ku gobaabiyey inay u midoobaan dagaalkaasi sheekh maxamuud xaaji yuusuf oo ka mid a culamaa udiinka puntland ayaa sheegay in muhiim ay tahay in loo midoobo dagaalka looga soo horjeedo kooxdaasi marka lala dagaalamayo nimankan waa in loo midoobaa maanta waynu ognahay dagaalku meel adag buu marayaa insha allahu tacaalana waa laga guulaysanayaa waa in ciddii ciidan heli ka dhah weliba qabaa-ishu ciidan ay diyaarayaan waa in waxaa lagu xidhaqaala la heli karo gudo iyo dibadba laga diyaariyo iyadoo haddee ciddii waxgeynaysa ama dhaqaal ama ciidan ha noqote ah nidaamka jira la ilaalinayaho dowladda loo marayo si wixii aysan aan laysugu dhicin ama maxaan kuda meel cidlaa wixii aanay ugu dhicin wax kastoo la qaban karo in la qabto dhibankaas waxay mudan yihiin ilaahay ha mariyo ilaahay ha jabiyo ummadii waa dhibee waxay ku bilaabeen dil iyo ummadda xoolahooda inay dhacaan waxaadan aqoon oo ku dilaya waxaadan aqoon xoolaha ka dhacaya waxaadan aqoon oo dadii ganacsatada iyaga dartii waddanka ay uga qaxeen in allaala intii magac lahayd inay waddanka ka dhammaadaan baa khatar loogu jira kow iyagana sabab u ah dhinaca kale sheekh cali maax oo ka mid ah culimaa udiinka magaalada boosaaso ayaa ugu baaqay maamulka puntland inay hubiso ajaanibta ku sugan puntland iyo weliba kuwa imaanaya maadaama kooxda daacish dagaalamayaashooda ay u badan yihiin ajaanib ka kala timi waddamo kala duwan waa sida uu yidhi waxaan idin leennahay isgarab taaga maamulkiinna iyo dowladdiinna difaac ka gala dalka waa lagu soo duulay weligiina duullaan baa lagu ahaa cabra taariikh ayaa dalkan in lagu la qabsado qorshihiisu ahaa xaggee bay inoo ka yimaada marocco iyo oromo iyo etoobiyaan iyo iyo suuriyaan iyo ummado kaleo sheegaya inaan garan bal ummadahaasi maxayna ka rabaan maxay isu keenay taa macnaheedu waa dad la wado weeyaan oo dalkan rabo in lagu qabsado xaqiiqadu sidaa weeya haddaan laga hortegin maalinaan maanta laga doonayaa meelaan arkayn dowladdana waxaan leennahay inay ka fadaan ajaanibta dalka joogta sharciyadda iyo waxa ay ku joogaan oo hadda waxaan aragnaa inay aad iyo aad u fara badan yihiin habeen iyo maalinna soo gelayaan iyagoo la arkayo dagaalka ay ku jiraan iyagoo la arkayo laqaqabanayo oo ay sheeganayaan inay hawshaa wadeen shacabka puntlandna waxaan leennahay war isgarabtaaga maamulkiinna magaalooyinka puntland waxaa ka dhacaya dibadbaxyo lagu taageerayo ciidamada puntland ee dagaalka kula jira kooxda argagixisada daacish sidoo kale isbitaalada boosaaso waxaa ka socdaa dhiig shubid ay wadaan bulshada si ay ugu taageeraan ciidamada ku soo dhaawacma dagaalkaasi yuusuf maxamuud v o e boosaaso
halkan dhegeystayaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a waxaa xalay dalkan maraykanka ka dhacay fainalka tartanka kubadda cagta ee maraykanka ee loo yaqaano suberboolka oo ah kulan ciyaareedka ugu xiisaha badan maraykanka cayaartan oo caanka ah dalkan ayaa waxaa sanadkan isugu soo haray finalka kooxaha kansas city chiefs iyo philadelphia eagles sanadkan waxaa ka qayb qaatay madaxweynaha mareykanka donald trump haddaba wariyaha v o ed cabdulqaadir samakaab ayaa xalay xiliga ciribka bari ee mareykanka markii ay cayaartani soo gabagowday waxa uu ka wareystay wariyaha v o eda uga soo warama gobolka minnesota maxamuud mascate oo ciyaartan daawaday wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida ay u dhacday iyo natiijada
aad baad u mahadsan tahay cabdulqaadir ciyaartu waxay ahayd mid aan noqon tii la sugayey waxaana ugu wacnayd in ciyaarta aada loo hadalhayay labadii kooxood ugu wanaagsanaa intii uu tartanku socday ee ciyaarta kamadambeynta isugu yimaadeen lana sugayay kubad qurux badan ay labada kooxood soo maregaan laakiin nasiib darra ma noqon oo ciyaartu waxay ahayd mid hal dhinac uun u jarjeerta kooxdii koobka labadii kale lasoo dhaafay difaacanaysa ee kansas jefes ayaana waxaay u muuqatay koox iyadoo hurdaysa garoonka soo galay aad iyo aad ayaana looga gacan sarreeyey oo waxaa la odhan karaa waa lagu durduriyey si kale haddii loo dhigo ciyaarta waxay u muuqatay ciyaar ay ku hardamayeen caruur iyo rag waaweyn oo kale marka la fiiriyo awoodda ee kooxda ee philadelphia eagl soo bandhigtay saddexda qaybood ee ciyaarta markii daqiiqada aada u yar ay ka dhimanayeen waxaa lagu hogaaminayay kooxda kansas soddon iyo afar dhibcood halkaasi waxaad ka dareemaysaa in kooxdaasi afkay madaxaba laga garaacay laakiin weerarkaasi markii uu sii dhammaanayay ayay lix dhibcood keensadeen kabacdina ciyaartii waxay kusoo gabagabowday labiyo labaatan dhibcood oo ay la timid kooxda kansas chiefs iyo afartan dhibcood oo ay la timid kooxda philadelphia eagles waana markii labaad oo kooxda philadelphia eagles ay taariikhda ku guuleysanayso ciyaartan loo yaqaano superboolka iyadoo sanadkii labada kun sideed iyo tobankii halkan gobolka minnesota lagu qabtayna ay markaa ka guuleysatay welihii ciyaartu xaalay tabinayay ee tom brady oo isagu markaasi ahaa quarterbaga kooxda new england patriots marka waxa ay dhigtay philadelphia taariikh aada cajiib u ah ciyaaryahankooda quarterbago ee banuuniga u qaybiya ee galan hertisna waxa uu noqday m v b ama ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee ciyaarta finalka ayaa la siiyey waxaa usid mudan cabdulqaadir oo ciyaaryahankaasi markii uu jaamacadda ciyaarayay oo alabaama u ciyaarayay macalinkiisii hore nick savens inuu ciyaarta kama dambaysta ahayd binji geliyey oo aanuu safin kulankii ugu qiimaha badnaa noloshiisa marka caawa waxaan u malaynayaa in cid la hadli karta ayna jirin haddii uu superbolna ku guulaystay ninkii nick saven ahaa hurdo caawa ma taalo marka dhinaca laga eego laakiin guud ahaan marka la fiiriyo ciyaaryahankan galen hert waxa uu ahaa ciyaaryahanada hadda quarterbaga ka ciyaara kuwa ugu wanaagsan wayna muuqanaysay marka la eego qaabka kubadda u ciyaaraya in dhaweydba in uu koobkan ku guulaysan karay laba sano ka horna isaga ayaa laga guulaystay oo kooxda hadda uu ka adkaaday uu ka aarsaday caawa ayay ka badiyeen marka dhinaca kale mahomes ciyaaryahanka la yidhahde quarterback waa kooxda kansas jefes ragga xira amaba ka ilaaliya in lasoo weeraro caawa waxaad mooday in qulqul daadada ay kusoo daayeen in ka badan lix mar ayaa dhulka la dhigay kubado badan oo tuurana waa laga qabsaday waxa u ekaa nin aan ahayn mahomiskii saddexda koob ku guulaystay sidoo kale philadelphia waxay baajisay markii ugu horreysay taaqrida ciyaaraha n f l ka in saddex suberbool oo isku xigta hal kooxi ay ku guulaysato taasi oo aan hore u dhicin fursadaasina caawa waa laga horjoogsaday kooxda kansas city
mascade kooxdan kansas chiefska maxaa ku dhacay koox xoogan horyaalkii haysata ee aada loo hadalhayay maxaa jilbaha dhulka ugu dhuftay ilaa hadda ma laga hadlay waxyaabaha sidaas u galay xalay su-aashaasi waa su-aasha ilaahi hadda cid jawaabteeda haysa aan la garanaynin laakiin marka aad eegto qaabkay ciyaartu u socotay waxaa muuqanaysay in nimanka offense lineka loo yaqaano ee quarterbaga ka difaaca difaaca kooxda kale inay u ekaayeen kuwo ka awood litay kooxda philadelphia eagles laakiin warbaahinta iyo waxaad moodaa mararka qaar inay iska indhatirayeen awoodda ay lahayd kooxda philadelphia eagles oo difaaceedu ay ahaayeen difaaca ugu wanaagsan ciyaarihii n f l ka xil ciyaareedkan lasoo ciyaaray dhinaca kale sheekada aad kala yaabka u ahayd oo dadkii markii ciyaarta la tabinayay lasoo bandhigay waxaa ka mid ahayd in nimanka offensilanka ee waaweyn ee xooga badan ee difaacaya mahomes marka la eego dhirkooda afrejahan celcelis wuxuu ahaa six three ama lix dhibic saddex culayskoodana waxa uu ahaa laba boqol afartan iyo shan halka ragga ay ishayeen celcelis dhirkoodu ahaa lix dhibic lix awoodooda amaba culayskeeduna uu ahaa saddex boqol soddon iyo sideed marka ku dhowaad boqol baun ayaa culays ahaan laga sarreeyey saddex enjina waa laga dheeraa marka halkaas waxaad ka garan kartaa in lagu durduriyey oo lagana awood badnaa in laga awood badnaana waxay ka muuqanaysaa resultiga ama natiijada meesha ka soo baxday laakiin dhinaca kale waxaa la odhan karaa macalimiinta wadatay kooxda philadelphia eagles in ay ka baahi bad ama kooxdaba ay ka baahi badnayd koobkan marka la eego waayo koox laba sano isku xigta koobka difaacanaysay iyo koox markeedii ugu horreysay sanadkii labada kun iyo sideed toban ku waraysatay philadelphia kansas ay iyaga ka badisay laba sano ka hor in carab badan iyo isdiyaarin badan ay soo mareen ayaa laga dareemayay oo labada kooxood awoodooda marka la fiirsho marka waxaa muuqanaysay in philadelphia awood badnayd mascade adoo iisoo koobayo ciyaartaasu barbaulka maxay muhiim u tahay oo aad loogu xiiseeyaa oo dadka qaar xitaa shaqooyinkooda of uga qaataan oo guryaha loogu wada jiraa iyo meelaha lagu daawado
runtii ciyaarta suberboolka waxa ay wadanka maraykanka uga dhigan tahay oo kale xaflad weyn oo kuwa wadankan laga dhigo oo kale ama maalmaha xorriyadda oo kale ayay ula mid tahay dadka maraykanka marka aad eegto waa maalin la isballansado asxaabtu ay ballanto ciyaartanna magaceeda markaad fiiriso waxaa la yidhahdaa american football footboolka sida caadiga waxaan u naqaanaa ciyaarta kubadda cagta laakiin tan oo gacanta lagu dheelaayo haddana maraykanku waxay u arkaan ciyaar ayagoo ikhtiraaceen ayagu ay leeyihiin iyaga u gooniya marka marar badan kufaanis iyo qab ayaa ka muuqanaya in ciyaartan loo xiiseynaya sidoo kale ciyaartan lacag aada u badan ayaa ku baxda xayeysiimaha oo kale malaayiin dollar bay ku bixiyaan wax ka yar hal daqiiqo in ciyaarta intay socoto telefishinka laga sii daayo maadaama dad aada u fara badan ay daawanayaan marka haddii aan soo koobo madaxweynahana waa ka qayb galay soomaa sanadka ha ciyaartan ha ciyaartan waxay u arkaan maraykanku inay ayagu leeyihiin ayagu ay samaysteen sheekada ciyaal xamarku yidhaahdaan adaa maxaa la yidhahdaa ii sheega adiga duwo adiga le daangeyso sheekadaas bay ku tahay ya madaxweynaha maraykanka ayaa ka qayb galay donald trump waa markii ugu horreysay oo madaxweyne xil haya uu ciyaar suberbool ka qayb galo arrintaasi xiisaheeda ayay lahayd dhinaca kale waxay isku koox taageerayeen gabadha fanaanada caanka ee tyler swift oo iska soo horjeedaan oo aanay isjecleen kansas city bay wada taageerayeen waxa uuna madaxweynuhu soo tawiilgareeyey muuqaal uu tilmaamayo uu leeyahay iyadana waa lagu oriyey anigana waa lai sacbiyey sheekooyinka ugu xiisaa badnaa oo xalay meesha ka dhacaya kamid ah sidoo kale fanaanka henry henry lamar ayaa superbolka halftimekiisa ka heysay inkastoo marka la eego baraha bulshada sida loo hadal hayay laleeyahay wuxuu ahaa fanaankii ugu liitay dhinaca masrixiyadda ee meeshan soo bandhiga halftime showga marka dad badan ayaa eedeynayay in aanu wixii laga filay soo bandhigin arrintaas lafteedu sheekooyinka la hadal hayay ay ka mid ahayd laakiin waxaa ugu weyneed madaxweynaha maraykanku inuu kasoo qayb galay mahomis oo ahaa ninka kansas wata kuarabagu ah hooyadii hooyadii walaalkii iyo gabarho laatana madaxweynaha ay sawir la galeen
aad ayuu mahadsanyiinkaasi waxau ahaa maxamuud mascade oo u waramayay cabdulqaadir maxamed mursal sabakaab halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a madaxweynayaasha yukrain iyo maraykanka ayaa isku dayaya in ay gaadhaan heshiis arrintan ayaa imanaysa iyada oo hogaamiyaasha caalamka ay toddobaadkan ku kulmayaan magaalada munikh ee dalka jarmalka si ay uga wada hadlaan arrimo ay ka mid yihiin amniga iyo mustaqbalka kiyef madaxweynaha yukrain volodimir zelenski ayaa wariyayaasha tusay khariidad qarsoodi ahayd oo sir qaran ahayd taas oo muujinaysa goobaha laga helo macdanta qaaliga ah iyo khayraadka kale ee muhiimka u ah dalkiisa kaydadkani waa kuwo aad qaali u ah lacago aad u badan oo aad u badan ayaa laga helayaa taasi waa sababta aan u baahannahay in aan difaacno marka haddii aan ka hadlayno heshiis sida ay maraykanku rabaan bal aan horta heshiis galno madaxweynaha maraykanka donald trump waxa uu sheegay in uu diyaar u yahay wada hadal sidaa darteed waxaan doonaynaa inaan la galno ukrain heshiis ay ku gudayaan wixii aan siinay iyagoo adeegsanaya macdanta qaaliga ah iyo waxyaabo kale la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne trump mike wolts ayaa axaddii shalay ku celiyey rabitaanka madaxweynaha ee ah in dib loo soo celiyo taageerada maraykanka ee ukraine iyada oo loo marayo khayraadka dabiiciga ah ee uu dalkaasi hodanka ku yahay macdanta dhifka ah waa kuwo muhiim u ah soo saarista matoorada korontada ku shaqeeya iyo qalabka elektarooniga ah ee la isticmaalo maalin kasta madaxweyne zelenski waxa uu sheegay in wax ka yar boqolkiiba labaatan khayraadka dabiiciga ah ee ukraine ay ku jiraan gacanta ruushka si kasta ha ahaatee waxa uu ku tilmaamay in gobolka denebro uu aad hodan ugu yahay arrimahaasi waxauna ka digay in haddii ruushku la wareego khayraadkaasi ay u diri karaan wadamada ay maraykanka iska soo horjeedaan sida iiraan iyo kuuriyada waqooyi iyagoo beegsanaya aaggaasi duuliyaasha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ukraine ayaa weeraro ku qaaday ciidamada ruushka ee doonaya inay gudaha u galaan gobolka denebro madaxweynaha ukraine zelenski waxa uu sheegay in ruushku uu garanayo goobaha khayraadka dabiiciga ah ee ukraine iyaga oo adeegsanaya xogta sahandhuleedkii xilligii midowgii sofiyeeti la sameeyey dhinaca aagga dagaalkana habeen kale oo dagaal cirka ah ayaa la soo maray iyadoo ciidamada cirka ee ukraine ay sheegeen in ay soo rideen ku dhowaad kalabar boqol iyo sagaal iyo soddon diyaaradood oo noocaan duuliyaha lahayn ah oo uu ruushku soo tuuray mas-uuliyiinta goboladu ma soo sheegeen wax khasaare ah ama burbur ah dhanka kale sharci dejiyayaasha jarmalka ayaa sanadkii hore ansixiyey miisaaniyad gaar ah oo ku dhow boqol iyo toddoba bilyan oo dollar si loogu xoojiyo ciidamada qalabka sida ee dalkaasi iyagoo uga jawaabaya dagaalka ruushka ee ukraine ciidamada jarmalka ayaa haatan ka kooban qiyaastii boqol iyo sagaal iyo toddobaatan kun oo askari waxaana la filayaa in tiradaasi la gaadhsiiyo laba boqol iyo saddex kun oo askari marka la gaadho sanadka labada kun koob iyo soddonka sida ay sheegeen wakaaladaha wararka ee ab iyo sky news xaaladda yurub way isbedeshay waxaana sabab u ah dagaalka ukraine marka hadda waxyaabo badan ayaa isbedelaya waa inaan u diyaargarownaa dagaal suurtagal ah mustaqbalka waa inaan dhammaystirnaa kaydkeenna ciidan hogaamiyaasha caalamka ayaa toddobaadkan ku kulmaya shirka munikh ee amniga si ay uga wada hadlaan arrimo ay ka mid yihiin taageerada ukraine wadahadalladu waxay socon doonaan laga bilaabo afariyo tobanka ilaa lixiyo tobanka bishani februari
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somalicom
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna kusoo dhowaada xubintii faaqidaada ciyaaraha waxaa inala socodsiinaya oo magaalada muqdisho inoogu soo diyaariyey wariyaha v o eda mahad cali xidr
kulanto wacan wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aan galabta ku falanqeyn doono dhammaan kulamadii toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida kulamadii koobka maxalliga ah ee efa kaabka iyo kulamadii ugu waaweynaa ee ka dhacay horyaalka laliigaha sbain waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya cabshir maxamed cali cabshir kaaka oo ah gudoomiyaha isboortiga degmada dharkinley ee gobolka banaadir ikraan axmed kaafi ikraan dilber oo ka mid ah gabdhaha falanqeeya ciyaaraha ee jooga muqdisho iyo cudbida uud cadow oo ka mid ah gabdhaha falanqeeya ciyaaraha ee jooga muqdisho dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a waxaana su-aashii ugu horeysa ku bilaabay ikran dilber oo aan wax ka weydiiyey kulankii weynaa ee derbi madrid ee dhex maray kooxaha real madrid iyo atletico madrid haddaan fikrad ka dhiibto kulankii xalay ee real madrid iyo atletica madrid ee derby madrid ahay horta kulanka kulan weyn oo ahay kulan xamaasadiis oo to ahay inkastoo real madrid xalay sida laga filayn aysan noqonin oo cid walbaa waxay filaysay in atletica real ay ku durdiri doonto laakiin angeloti xal wuu ismeereeyey oo ammaan ayay mudan yihiin kubadda ay soo bandhigeen bosishinka ugu badan iyagaa haystay baasaska ugu badan iyagaa sameeyey shoodadka ugu badan real dhan walba xal way ka dhammaystirneed oo weerar cirii dhowl adleeti ku qaatay laakiinse wixii qornaay ayaa dhacay meeshaas oo drow ayaa kasoo baxay waana faa-iidada barcelona fanis sabab marka real madrid ayadaa ammaan mudan si u dheeshay iyo wixii maqnaay ciyaartooyil ogaay dhanka daafaxa u badnaadaade waa mahadsantahay ikran kaka maxaa laga diiwaangeliyey kulamadii ee koobka maxalliga ah efe kaabka ee gudaha ingiriiska laga ciyaaray hadda ka hadlo falanqe ciyaarihii dhacay efe kaabka oo xamaasad lahaayeen walow si la rabay aan u dhicin kooxaha newcastle iyo arsenal ciyaareenna sida lugta horaa ogeyd ee newcastle soo baysay mar kale agrigeed ahaan newcastle haddana way baysay labio ebla ku baysay arsenal homi aweyga saas loo soo garaaco fkaabka ah fkaabka ah kulanka xiga manchester united iyo iyo kooxda la yiraahdo leicester city ayadana way ciyaareen waxaana labii hal kusoo ku badisay kooxda manchester united oo xili dambe uu dheliyey maqwa saasay manchester united kusoo baxday arsenal iyo newcastlena arsenal soo baxday saasay ku hartay ciyaarta kale liverpool iyo waxaa fara saaray koox aada u yar koox horyaalka championshipka hoos hogaamineysa oo kaalmaha hoose ku jiro ciyaartaasna liverpool gool laga dheliyay ayaa loogu dhameeyey ciyaarta chelseana ciyaar aada u adag ay ahayd brighton ayadana labii hala loogu badiyay chelseaa chelseaa iyo liverpool iyo arsenal saasaa koobka looga ciribtiray mancityna ayadana waa badisay mancity iyo ma united ayaa soo baxeen halka arsenal kooxii waaweynaa aad oo efacabka kooxdii efacabka u badneed ee arsenalna koob keliya ee ku fiicneed ee ahaydna laga ciribtiray liverpool oo horyaalka premiershipkan hogaaminaysa oo siisan fiican ku jirtana koox aada u yaraa reebtay ayadana ka ciribtirtay dalsina brightonna ka ciribtirtay xumaasad aad aada weyn ayuu lahaa efacabka isbuucan koox aan la filaynin ayaa ka hareen marka ciyaarta ciyaar aada u xiiso badan ay ahayd oo aan la filaynin manchester united labada diris ee manchester yaashana soo baxeen ciyaarahaas aada u xiiso badnaayeen waa mahadsan tahay ugu dambeyntii cudbi ayaan siinayaa balka waran guushii kooxda kubadda cagta ee barcelona iyo sanadkan xiisaha horyaalka sbain ee la liiga waan ku dhowahay v o e haddaan ka hadlo isbuucan kulamadii dhacay kooxda barcelona amaleysaa inay safiili la ciyaaraysay iyadoo toban ciyaartooya oo haddana la ciyaarayso safiiliga inay badiso afar gool ay ku badiso oo wax micnaha aad dareemi kartay horyaalkana laba dhibcood kadib looga haayo marka sanadkan barcelona wax laga sheego horta ma leh barcelona xamaleysaaba goolasheeda kooxday ka hor imaato afar iyo shan inay ugu badanayso ama roosaqab ama haqabin marka macalinka barcelona waa macalin haddana barcelona dareemi kartiin inay xidigo yaryar wada dheelayaan kadamiyada kasoo baxay barcelona marka baarka koox weyn iyo koox yar maba kala taqaanba shanteeda inay ka dhaliso maahane wax kale maba jiraanba marka barka sanadka meel u socota macalin fahmayo ciyaartooyda oo statikdiisa aada u fiican tahana barcelona uu hogaaminayaa marka baarka inay safiiliyo iyadoo hoose qabta ay ka badiso marka baraka sanadkan waxba lagama qaban karo marka barcelona sanadka meel u socota horyaalkan cid ka xigta male waana mahadsantihiin aad baad mahadsantiin intaasayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha ee v o a tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhammaanteen isku duuban waa mahad cali xadir oo idinkaga tegaya sidaas iyo galab wanaagsan
markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii qurbe waxaana la socodsiinaya xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegaystayaal mar kale kusoo dhowaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno bisha februari oo dalkan kanada lagu xuso sanad walba taariikhda dadka madow oo soomaaliduna ay qayb ka yihiin sanadkii kii ayaa markii ugu horreysay bisha februari loo aqoonsaday bisha taariikhda dadka madow ee kanada tan iyo xilligaas sanad walba waxaa la qabtaa barnaamijyo lagu weyneynayo laguna xusayo taariikhda dadka madow ay ku leeyihiin kanada faysal xasan oo ah xildhibaankii ugu horreeyey ee soomaali ah oo ka mid noqda baarlamanka gobolka ontario ayaan weydiiyey sida ay ku timid weyneynta taariikhda dadka madow
sanad walba bisha february waxa aynu u dabaaldegnaa isxusuusinaa taariikhdii dadka madow ee gobolkan iyo canada oo dhan marka waxa ayna ku timid xildhibaan ka tirsanayd baarlamaanka oo laga doorto xaafadda etobical lectureka ayaa maaragtay sagaashameeyadii soo bandhigtay in loo baahan yahay in loo dabaaldego taariikhda dadka madow taariikhda dadka madowna ma ahayn mid ku timid wax maaragtay dhowaan madow waxa ay deganaayeen wadankan ilaa iyo waqtigii aas-aaskiisii iyo intii ka horeysaba dor jean agustin waxay ahayd haweeneydii ugu horreysay ee madow ah oo ka mid noqota baarlamanka federaalk kanada taasoo baarlamanka horgeysay sharci ah in bishan loo aqoonsado taariikhda dadka madow kolkaasoo ay xildhibaanadu xilligaasi meelmariyeen soomaalida ayaa ka mid ah dadyowga madowga ah ee dalkan ee weyneeya bishan februari ee lagu muujinayo taariikhda dadka madow inkastoo matthew de costa lagu sheego qofkii ugu horreeyey ee asal ahaan kasoo jeeda afrika ee yimaada dhulkan hadda kanada loo yaqaano afar boqol oo sano ka hor haddana dadkii ugu badnaa ee madow ah waxaa la sheegaa inay yimaadeen dalkan ku dhowaad laba boqol oo sano ka hor xasan cabdulaahi ducaale oo loo yaqaano xasan jabhad wuxuu ka mid yahay aasaasayaasha ururka edmonton council for somalia advocacy and research maraanqadka taleefonka ee magaalada edmonton kula xidhiiray ayaan weydiiyey xilliga dadka madow ay ku soo bateen dalkan xuseenow waan soo dhowahay adiga iyo howlwadeennada kale ee idaacadda v o a iyo ummadda soomaaliyeed ee kale dhegaysanaysaba aad baan u salaamaya waxaana ku salaamayaa salaamta islaamka guud ahaan noorada ameerika ama waqooyiga ameerika dadkii madoobaa ee yimiday ma ahayn dad xor ah oo ku yimid rabitaankooga dad lasoo qafaasha bay ahaayeen kanadana markii u horreysay oo taariikhdu ay ahayd ee kun iyo sideed boqol ilaa kun iyo sideed boqol iyo shan iyo sideed shan iyo lixdankii ayaa waxaa yimiday dad aada u fara badan oo soddon kun lagu qiyaasay oo ka soo gudbay dhinaca maraykanka oo soo maray ee tareen dhulka hoostiisa ahaa oo ay gacan siiyeen dad ka soo horjeeday in dadka la adoonsado dadkaasi waxay degeen meesha le nova scotia xagga maraykana kasoo gudbeen marka dadkaa iyo dad kale oo ka yimiday westi indiiska jasiiradaha loo yaqaano waxay gabaad ka dhigteen canada waxayna ka mid noqdeen qolooyinkii taageersanaa boqortooyada ingiriisku inay canada sii xukunto ee loyalistka loo odhan jiray bay askar u noqdeen soomaalidu waxay dalkan ku nool yihiin afartankii sane u dambeeyey walow tiradu ay sii kordhayso wixii ka dambeeyey sagaashameeyadii afartan sano ma badna marka loo eego bulshooyinka kale ee yimid dalkan haddana waxaa la sheegaa in siyaasad ahaan iyo ganacsi ahaanba ay soomaalidu ka dhex muuqdaan bulshooyinka iyaga la midka ah waa kan mar kale xasan cabdulaahi ducaale xasan jabhad
xuseenow waa dhab weey dadka soomaalidu ee dhowaan bay yimaadeen waxaanad moodaa ee dadweyga hore kasoo horreeyee madowga ahaa in badan siyaasadda kuma aynan lug lahayn dad iska shaqaysta iyo dad waxay ahaayeen uun shaqooyinka warshadaha ka shaqeeya soomaalidu kooxii u horreeyey ee yimiday sagaashanadii qaybihii hore sagaashanka waxaad moodaa iyaga qudhoodu inay ay la qabsan waayeen laakiin baryahan dambe waxaa bilaabmay mawjad cusub oo dhallinyaro waddanka wax ku baratay ah oo u hanqal taagaya inay ka mid noqdaan siyaasadana galaan ee shaqaalaha dowladda ee civil servantka loo yaqaanana galaan aad bay u soo kordheen dhalinyaro badan oo soomaali ah baa hadda waxay ka shaqeeyaan heerarka kala duwan ee dowladda canada xagga siyaasadda haddaan u noqonana ee waxaa jira markii ugu horreysay inaan wasiir yeelanay oo axmed xuseen waxaa kale oo canada laba xildhibaan oo heer ee dowlad goboleed ah midna nova scotia dhowaan lagu doortay iyo faysal xasan oo toronto laga doorto ontario ah ee consulsna way jiraan dhalinyaro badan oo hadda isku soo taagtay oo u ordaysa wax ku guulaysta consular iyo wax meel ka sarreysa raadinayana waa jiraan markaa waxaad moodaa inay usoo jeesteen dhinaca ganacsigana soomaalidu shaqooyin ganacsiyo yaryar bay leeyihiin oo runtii ay horumar fiican ka sameeyeen marka guud ahaan waa bulsho cusub oo la qabsanaysa ama la jaan qaadaysa hayaanka geedisocodka ee dalka inkastoo soomaalida iyo guud ahaan dadka madowga ah ay samaynayaan dadaallo ay ku xaqiijinayaan kaalmahooda kala duwan ee ugu aadan dalkan iyo sidii ay qayb uga noqon lahaayeen horumarada kala duwan haddana weli waxaa jira caqabado ay mararka qaar la kulmaan sida uu mar kale barnaamijka ugu waramayo xasan cabdulaahi ducaale caqabado badan bay soomaalidu la kulantay dadka kale midowna way la kulmeen waxaa ka mid ah north america waxay ahayd meelihii dadka lagu gumaysan jiray dad badan oo weli waxaa jira afkaarta guracan ay maskaxdooda ku jirto taasi waxay keentay dad badani inay mataqaana cadaadis la kulmaan waxaad se moodaa in wakhtigu uu isbedelayo dadkii wax barteen dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee toddobaadkan ooaan kusoo qaatay bisha februari oo dalkan kanada laga xuso taariikhda dadka madow oo soomaaliduna ay qayb ka yihiin tan iyo intaaan mar kale kulmi doonno waa xuseen nuur xaajiyo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
markana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaynala socodsiinaysaa saynab abuukar
wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban baraha bulshada waxaa dhowaanahan ku soo badanayay muuqaallo qurux badan oo ay soo dhigayaan dhalinyaro u dalxiis tagaya duleedyada degmooyinka muqdisho si ay waxbarashada iyo shaqooyinka ugu nastaan islamarkaana dib ugu soo nooleeyaan dalxiiskii wadanka haddaba maxay tahay farqiga u dhexeeya dalxiiskii xilligii barisimaadkii iyo kan maanta waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooday gala qaybgalaya malaaq nuur malaaq cabdulqaadir ciliyow oo ka mid ah waayejooggii hore iyo daktar xasan nuur diinle oo isaguna ka tirsan dhalinyarada maanta ee hormuudka u ah ololaha socda waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey daktar xasan muddadan soddonka sano ah ma la arkin wax dalxiis ah dadkii waxay kusoo koreen maxay tiraahdaa qax mar dagaal iyo mar fowdo stability haddaa la helay dhallinyarada way iswareysteen waxay isdhaheen intee loo dalxiis tagi karaa dadka maxay refreshment ku heli karaan marka laisfiirshay dhallinyarada is arkeen waxaa laysdhahay meelaha magaalada u dhowow kaleeto webiga iyo maxay tirahdaa dhulka deexda issaaran maxay tirahdaa dhulkan kaloo bannaan oo warsheeq iyo maxay tira xeebta iyo magaalada issaaran dhammaan waa loo dalxiis tagi karaa markii la odorosay ee dhallinyarada is arkeen waxaa laysdhahay allalehe waxaa la aadi karaa meelaha magaalada duleedkeeda ah marka dhallinyarada taas ayaa ku dhalisay inay magaalada bannaankeeda aadaan soo dalxiis tagaan dhulkii bartaan deegaanadii bartaan maxay tiraahdaa ay arkaan meelaha qaarkood webiga iyo maxay tiraahdaa iyo dhulka maxay tiraahdaa oo daaqsinka issaaran yaho kaleeto marna geeli ay listaan marna maxay tiraahdaa beerihii waxooda ay kasoo gurtaan sometimes haddana ay isku imaadaan kadib ay fadhi samaystaan markii fadhiga samaystaan ay qaadaan maxay tiraahdaa ay kaban koodii waxyaabihii dhaqanka ahaa dhaantooyinkii oo kaleeto wirasaqadii oo kaleeto dadkii oo wada faraxsan refresh ah ay magaalada kusoo laabtaan subaxa sabdigan ay wada shaqo tagaan maalintaas jimcahada ay aad u soo damaashtaagaan marka waa dhallinyaro fikir ay soo abuureen waana waana hirgile fikirkaas malaaq nuur nimankan dhallinyarada hadda dhashay horta waa fiicantahay inay horta nabadgelyar helaan ee horta magaalada ka baxaan ee horta meelaha soo marmaraan waa fiican tahay laakiin dalxiis ma aha in maalin aad intaad bacda ku qaadato xoogaa yar oo qudaar iyo bariis qaadato baxdo oo meelaha isku soo sawirto magaalada hareeraheed iyo baddaan afkeeda iyo meelahaas dalxiis ma noqoto dalxiis waxaa la rabaa horta waa inaad bil ama laba bilood amba toban iyo shan maalmood ugu yaraan waa inaad maqantaa horta kow meesha aad ku dalxiisaysa waxawaaye magaalada xamar hareeraheeda meel uu dalxiisa maaha dalxiis wuxuu ahay soomaaliya sideeda miyiga ninka joogo dalxiisuu ahay ninka u yimaada dalxiisuu ahay dhulka wuxuu lahay dhir qurux badan oo caraf badan ubax kala jaada leh ugaadhi ma joogto xoolihii ma joogaan in laga dheeraadaa fiican haddii noq haysana ina la tago meelaha dheerdheero xoolaha ay daaqayaan oo baay bakool muxuu ahay haddii alidmaayo kismaayo kale waxay leedahay meel oo xoolahana daaqaan oo magaaladana u dhow oo ugaadhi la arkaayo duurjoogtii wixii libaaxii maroodigii eeladii diirdiirkii waxyaalahaas deeradaas dalxiiska inaa meesha u tagtaa fiicanoo wax cusub baa soo aragtid laakiin in meeshaan ka baxdo caalgaroobkan dhex fadhiisato oo meeshaan soo galaangalato waxay macnahay saa'idihiisa ma jirto meelba maada aadinba xamar unbaad joogto gudihiisa haddii aan dib kugu soo laabto dr xasan waad dhegaysanaysaa malaaq nuur waxa uu leeyahay in loo dalxiis tago deegaano ka tirsan gobolka banaadir ee duleedkeeda in aanay dalxiis ahayn oo waxweyn ka bedeli karin aragtida dhalinyarada ay ka qabeen nolosha miyiga adigana waxaad qabtaa in fikirkii hore dhalinyaradu ay waxweyn ka bedeli karto maxay tahay sababta aad taas u cuskanaysid wax weynay bedeli kartaa waxaan u sababeynaa horta dalxiiska maxaa loo baahan yahay annaga waxaan u baahannahay dhul oo daaqsin leh xoolihii ay joogaan caanihii fareeshkahayoo geela laga heli karo caanihii lo-da laga heli karo beerihii laga heli karo iyo waxyaabihii dhaqanka soomaaliga ah bunki galleydii waxaasoo dhan haddii laga heli karo waxawaaye qofkii waa meel dalxiiskii waa helay hawana uu helo for example meelaha dhallinyarada ay aadayeen sometimes wax guriga kuma oolinbu waa dhul aad u weyn daaqsin leh maxay tirahdaa cooskii uu baxaayo geeli dhinacuu ka qoodanayo maxay tirahdaa sometimes markii duleedka dayni la dhaafo webigiyaa maraayo waa waxyaabaha sawirada inaa ka aragtayna laga yaabaa webigii hadduu meesha maraayo waa bilcagsi meeshaas maxaa xaadir ku eh marka waxaa xaadir ku eh muuskiya xaadir ku eh cambihiya xaadir ku eh maxay tirahdaa dalagii waaweynaya xaadir ku eh haddii dhinacaan iyo warshiqa aadno iyo dhinacaan jaziira haddii aadna abay dhaxan sidoo kaleeto wili waa weligeed waa la aadi jiray waxaa waa xeebtii hawadeedii iyo maxay tirahdaa meesha in banooni lagu soo wada ciyaaro maxay tirahdaa hawadii la arko aniga waxaan aaminsanahay in boqolkiiba boqol ay wax ka bedeli karto dhallinyaradan hadda waa dareemeen waxaa meesha ka bilowda xataa isdhexgal bulsho miyigiyaa la jeclaaday dhalinyaro badan hadda waxay taagan yihiin oo gobolada joogaan oo kaleeto meeshaan xamar maxay tirahdaa duleedkeedi miya saan may u qurux badan tahay macnaha waxaan mar dhow aan rajaynaynaa insha allahu tacaala dadka diyaasbaraha oo dibadda ka imaanaya inaan casuuno malaaq nuur waad maqlaysaa dr xasan waxa uu qabaa in shaqo wanaagsan ay bilaabeen oo abuuri karta isdhexgal bulsho iyo in dhalinyaradu ay ku tartamaan bilicda degmooyinka gobolka banaadir adigu taama ku muuqata horumarka iyo rajada uu dr xasan qabo in tani ay keeni karto
horta waa fiican tahay in wax la bilaabo laakiin wax isku dhow ma aha dalxiiska hore iyo kan hadda dalxiiska hore wuxuu ahaa cawaad soconaysay maalin baad soconaysay meeshaa rabtaad maraysay wax cabsi ma jirin okay dhirtii waagaas bixi jirti hadda ma lehan ugaar waxaa jirta xore oo aan la xeraynin meel iska joogto kale iska daaqayso oo aana kaana didaynin hadda ugaartii la heli maayo degeel waa la dhaqdaa waa la yaqaanaa lo waa la dhaqdaa ariga waa la dhaqdaa wax kasto waa dhaqaale laakiin waxaa adiga xiisaynaysaa maroodi meel maraayo cunmihiisa wato maxuu haddii alla idmaayo socdo oo haddii alla idmaayo koox koox u socdo libaax saasoo kale koox koox u socdo dameer farow koox koox u socdo deera dabataagti oo iidana saasoo kale koox koox u socoto xoolihii kaleento la dhaqanayo isdhex maraayaan beerihii waxaan ku leehay dhul xor eh oo nadiif eh oo aad waxba ka cabsanayn oo meesha rabta seexanaysid waxaa ninkii oo isha loo fiiq wuxuu meeshaas maxay ahayd aan meeshaan qurux badan yidhi hadda iga ilma yar waaye hadda indhihaa u fiiqmayba doctor xasan waxaan leeyahay maalin gelinkeed meel la tegi oo lagu soo banoon lagu soo cayray amba kama lagu soo tumay ama haddii alla idmaayo lagu soo dabaashay ma noqonayso muxuu ahay wax wax kaa bedela ma aha ivan waxaa la rabaa qofkan inay hesho ugu yaraan saddex isbuuc bil ilaa laba bil haye dr xasan malaaq waa mahadsan tahay ma ahan horta xilligan xilligii waagaagii hore oo baadiyihii la aadi jiray maanta wax walba waxay available ku yihiin duleedyada magaalada muqdisho waxay available ku yihiin kaxda deegaan kaloo weyn oo shimbiroole meelihii dhammaa ceelasha hilwaa meelahaasoo dhan waxaa maanta xaadir ku ah xoolihii maxaa tirahdaa beerihii maxaa tirahdaa deegaankii furnaayo oo kaleeto wax walba meesha waa laga heli karaa marka haddii wax walba meesha laga heli karo waxaa marka dhallinyarada ay u arkeen in meeshaas ay hoolahoodii ku fulshan karaan haddana haddii laga helaayo for example geeli maxana sometimes meelaha qaar waxaa lagu arkaa ugaarta qaarkood oo kaleeto waa dhallinyarada qaarkood waa soo arkayaan haddii marka waxaasoo dhan meesha available ay ku yihiin aniga maanta waxaan qabaa in amni ahaan wax walbo loo aadi karo meelihii hadda aan sheegnay loona dalxiis tagi karo dhallinyaradna ay us dalxiis tageen waxaan codsanaynaa marka in lasii ballaariyo oo ay dadka kusoo wada xirmaan meesha loo maxay tirahdaa dalxiiskii meelaha qaar sida hadda degmooyinka u tartamayaan oo kale loo tartamo degmadii markaas kusoo baxdo maxay tirahdaa bilasharaf la siiyo si dhallinyaradan dhiirnaan ugu hesho degmooyinkan ay usii horumariyaan sometimes meelaha qaarkood waxaa waaye roobka markuu da oo kaleeto aaday u cagaaranayaan marka dhallinyarada waxyaabahay u baahan yihiin waxyaabahaasaa ka mid ah marka malaaq waxaan ku leenahay baadiyihii magaalada jooga waa soo hayaa ma loo baahna in baadiyi fog aan aadno waxaan siinayaa malaaq nuur waa aragtidiisa laakiin waxaan u sheegaa geel meel lagu xereeyey oo maankaale iyo buusha la siiyey iyo boorash iyo walxaanaan garanaynin ilaahay iyo rasuulka caanihiisa inay waxay u dhidhamaan hadda garanaynin waa runtiisoo miigii waa soo qaxay waa yimid laakiin ma soo wada qaxin adigana miigi soo qaxay dhexdiisa aad geel ku oodatay waxaa loo baahan yahay horta inay maskaxdaada ay fariisho noqoto hawo oo oxygen fiican ina heshid caano dhadhamaayo ma haysatid dhir fiican caafimaad qabta ma haysatid dadka horena waxaan tegi jirnay jowhar goobweyn janaale qoryooley meel kasto baay bakool inta beledweyne guri goobweyn waxaa helaysaa midho geedaha ka baxay waxaa helaysaa dhir oo kala jaad oo ubaxooda carafta aad yaabta adigoo udgoon iyo xoolihii caanahooda carfaaya dhirtii carfayso ubax carfayo kale jaada leh adoo dhex jiifanayo iyo adoo bil soo joogi waxaad imaanaysaa adoo xasuustaada hore soo noqotay marka ma hal saac iyo laba saac iyo saddex saac shan saac iyo dalxiis uma aqaan aniga ma aha dalxiis maalin iyo maalin gelinkeed meel la tagay waa inaad tagtaa meel hadday ugu yar tahay lixdan toddobaatan boqol sagaashan laba boqol oo kilomitr inaad tagtid horta oo meeshaa soo barido ilaa toban habeen ilaa labaatan habeen markaasaad wuxuu ku baxaya muxuu ahay dalxiiskaaga markaas uu sax noqonaya haye doctor xasan waad maqlaysaa dooda malaaq nuur maxaad ugu jawaabi lahayd aniga weli waxaan aaminsanahay inay tahay horumar iyo maxay tirada bilow fiican oo dhallinyaradii soo jiitay hadda maanta waxaad arkaysaa degmooyinkii iyo dhallinyaradii inay ku leeyihiin intay jimcaha intay aadnaa waaba waxay noqotayba waxaa waa kulan oo maxay tirahdaa ardada jaamacadaha iskuullada haweenka dhallinyarada ay ku kulmaan xataa mararka qaarkood waxaa suurtagali doonta in jaamacadaha qaarkood xaflad ay ku qabsadaan duleedyada muqdisho sida hadda dhacdayba marka waxaan aaminsanahay in bilow fiican uu yahay degmooyinka ay ku tartamayaan xataa dhaqaale laga abuurayo fan meeshaas uu ka soo bixi doono malaaq nuur adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay si dib loogu soo nooleeyo dalxiiskii dalka islamarkaana loo abuuro isdhexgal bulsho maxaa la gudboon dhallinyarada hadda bilowday qorshahan dalxiisiyo deegaan barasho deegaan ma barasho hayaan dalxiisna uma aqaano aniga saacada meel la soo joogay deegaanna ma barasho hayaan xamar duleedkiisaan jooga udhoa deegaanka intee waay waa inaad barataa degmooyinka dheerdheeroo fog waa inaad barataa gobolada muxuu ahay fogfog waa inaad meel cusub oo carfayso oo geeda la oo nuuc kasta leh iyo xoola daaqaayana xor ah xoolaha waxaa la yidhaahdaa duurjoog iyo dugjoogaa lakala dhahaa inaad lasoo soo aragtid ayaa ka fiican in aad xamar duleedkiisa ku meermeeraysato gooya xamar dhexdo inta laga leexdo amba ha loo leexdo muxuu ahay bari amba koofar ha loo leexdo ama warshiiqii dhulkaas la tago bannaanka waa inay meel oo magaalada ka fog oo nadiif hawadeeda oo waxaan
xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay malaaq nuur malaaq cabduqaadir ciliyow oo ka mid ah waayijooggii hore iyo daktar xasan nuur diinle oo isaguna ka tirsan dhallinyarada maanta ee hormuudka u ah ololaha socda inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsantahay saynab abuukar oo doodaasi gaaban inala socodsiinaysay waxaana aad kala socotay laanta af soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhawaada mid ka mid a heesahaan idinku talagalnay
shaquu ka gaday qof kale caqligeedie xusuustu casuumane cidladaa wehel moodaysaa moodaysaa cidladana wehel moodaysaa qof yahay cashaquu ka gaday qof kale caqligeedie xusuustu casuumane cidladaa wehel moodaysaa moodaysay cidladana wehel moodaysaa haaban waxaan kugu idhi haaban ilmada ilmada ilmada ilmada cesho baan ku idhi labtanaa culay baan ku idhi cawanaa cawanaa cawana tasho baan ku idhi cawanaa cawanaa cawana tasho baan ku idhi hacaban waxaan kugu idhi hacaban ilmada ilmada ilmada ilmada cesho baan ku idhi labtanaa culay baan ku idhi cawanaa cawanaa cawana tasho baan ku idhi cawanaa cawanaa cawana tasho baan ku idhi waqtigu waqtigu waqtigu cararayaaye jacayl jacayl jacayloo calhelay ka jar kabagoo caloosho nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee waqtigu waqtigu waqtigu cararayaaye jacayl jacayl jacayloo calhelay ka jar kabagoo caloosho nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee yahay calwaaha noqon asiibkana haw cadhoon hadduu calafka ceshaday udoo way tagtee ilow haa way tagtay udoo way tagtee ilow yahay calwaaha noqon nasiibkana haw cadhoon hadduu calafka ceshaday udoo way tagtee ilow haa
halkaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga e v o a tan iyo kulanti dambe waxaanu leenahay sidaas iyo nabadgelyo